الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمفعل فيه يفعل ويفعل لمصدر أو ظرف فيه يعمل يلي ويرمي ملحق بهذا لمفعل نحو يعيد يا هذا في غير ذا في غير ذا افتح عينه لمصدر ولزمان ومكان اكسري فمثل باع ملحق بهذا أو بابه نقل, نقل فص يا هذا وما سوى ذلك شذ فاعلما وذاك قسمان كما قد علم فأول مظلمة محمدة مذمة مظنة مزلة ومنسك ومفرق ومطلع ومحشر ومسكن ومجمع محل أو مدب أو مضلة مهلكة معجز أو معجزة وموضع وموجل ومعتبة محصبة مضربة موقعة ثانيهما معصية مغفرة معذرة محمية مرزئة مرفق أو مسجد أو معرفة مأوية مأو كذا مضنة ومسقط ومغرب ومكبر ومنبت ومشرق ومجزر ومرجع ومقدر ومشرقة مغبرة ومهلك مأوية في هذه الخمسة تثليث أتى وهكذا رووا فكن مستثبتا ميمي غير ذي ثلاث ذرفه كصم مفعول له فحفه famafcalun wasanka mafcalihi fii yafcalu wa yafculu labadaas ayuu u sugnaaday limasderin masder dartii ayuuna ugu sugnaaday ow darfin daraf darafka oo yucmalu ficliga la sameeyey fiihi dhexdii la samaynayo yelii iyo wayarmiina mulxaqun waa la haleeshiini bihaadaa qolyaha limafcilin ayuu u sugnaaday naxwu yacidu yaa haada fii gayri daa iftax caynahu fadxi limasdarin walizamaanin wamakaanina igsir caynta kasri fa midlu baaca mulxaqun bihaada baaca iyo waxa lamidana kanaa la haleeshiinayaa ow baabuhu naqlun fasun yaa haada ee halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka maadaama masder aan ku soo jirnay masderkii miimiga ahaa wuxuu ka soo baxay masderkii aan miimiga ahayn muqayadkii iyo hayrulmuqayadkii shaadkii iyo qiyaaskii ayuu ka soo baxay masderka miimiga ayuu halka ka bilaabayaa masder miimi ee waxaa loo jeedaa masder miim lagu bilowday miin zaa'id ahoo kelimada waagii hore ayan wadanin ayaa lagu bilowday miithaal waa sida madrab oo kale garaacitaan madrabun garaacitaan maqtalun dilitaan oo madrab bimacna darbi weeye maqtal bimacna alqatli weeye oo masder weeye macnihii isla markaana miim zaa'ida ayaa lagu bilowday masder miimi ee waxaasay u yaqaanaan masderka miimiga ee munaasib ahaan wuxuu la sheegay daraf miimi ah masder miimi ah maadaama masaadir aan ku soo jirnay masderkii miimiga ahaa ayuu doonayaa inuu ka hadlo daraf miimi ana wuu raaciyey darafkii la yaqaanee labada u qaybsamayee darfuzamaan iyo darfulmakaan ahaa sida yowmun iyo leylatun oo darfu zamaan ah amaame iyo khalfo iyo waxaa lamidka ahoo darfulmakaan ah duruuftii noocaas ahayd ayaa waxaa jiraa daraf miimi la yidhaahdo oo asna miim lagu bilaabanayo masderka miimigu u egyahay labadaa qeyb ayuu halka ku sheegayaa masder miimi ah iyo daraf miimi ah labadaa qeyb ayuu ku sheegayaa halkani masderka miimiga iyo darafka miimiga ah isbilowga hore laba qeyb ayay u qeybsamayaan shaad iyo qiyaas qeyb shaadah iyo qeyb qiyaasa shaadka wuu keeni doonaa qiyaaskuu soo hormariyey ee masderka miimiga iyo darafka miimiga ah qiyaaskiisa wuxuu ku imaanayaa mafcalun oo miimta ay kor dhigan tahay fa'dana ay reeban tahay cayntana ay kor dhigan tahay mafcal ama mafcil oo miimta ay kor dhigan tahay fa'dana ay reeban tahay cayntana ay hoos dhigan tahay labadaa midub buu ku yimaadaa qiyaasku mafcal ama mafcil labadaa mid ayuu ku imaanayaa darafka qiyaaska ama masderka qiyaaska waayahay sidee ugu imaanayaa waay marka wuxuu ugu imaanayaa ficligii ulaaiga ahaa mudaariciisii baad u noqoni ficligii ulaaiga ahaa ee kitaabkaba aan ka soo bilownay mudaariciisii ayaad u noqoni ficligii ulaaiga ahaa mudaariciisa saddex qeybid buu ahaa yafculu oo caynta ay godan tahay yafcalu oo caynta ay fadxisan tahay yafcilu oo caynta ay kasrisan tahay saddexdaa midun buu ahaa saddexdaana waxyaabo keenayaa jira waa soo marray ficliga mudaariciisa yafculu hadduu yahay oo cayntu ay godan tahay ama yafcalu uu yahay oo caynta ay fadxisan tahay labadaa isku dar mudaarica ficliga hadduu yafculu yahay iyo hadduu yafcalu labadaasi masderka miimigaa iyo darafka miimigaa labadaba mafcal bay ku imaanayaan oo cayntu ay fadxisan tahay mafcalun ficliga mudaariciisa hadduu yafculu yahay ama yafcalu masder iyo daraf labadaba mafcal oo caynta la fadxinayuu ku imaanay miaal karama yakrumu karumaan u jeedaa karuma yakrumu waa facula yakrumu makram buu noqonay masderkii iyo darafkiiba makram karaamayn oo masderkii ah makram waktu karaamayn oo darfu zamaan ah makram makaanu karaamayn oo darfulmakaan ah yafcalu hadduu yahayna waa la mid farixa yafraxu masderka mafrax darafkana mafrax mafraxun faraxi ama mafraxun waktu farax ama mafraxun makaanu farax ficliga hadduu yafculu ama yafcalu yahay masderkiisa iyo darafkii labadaba mafcalay ku imaanayaan labada darafba way isla socdaane ee yafculu maxaa ku imaani jiray faculo oo dhan yafculu bay ku imaanaysay soo sidaa ma ahayn facalana dawaaci damma iyo shuhra yafculu bay ku imaanaysay soo maaha shuhratu damma oo facaloo caynta ay wow ka taallo iyo facaloo laamta ay wow ka taallo iyo facaloo mudaacaf mucaddo ah saxiix afarma iyo muxuu ahaa halabat lmufaakhara afartaasi dawaaci dammay ahaayeen soo ma ahayn afartaba facalada yafcalu bay ku imaanaysay waxaa kaloo yafcalu ku imaanaysay ee yafculu baan u jeedaa yafculu waxaa kaloo ku imaanaysay shuratu damma oo dakhala yadkhulu iyo waxa la midka ah saxiix qolyahaasoo dhan mafcal masder iyo heyrba ku keen yafcalu waxaa ku imaanayey facilo qiyaaskeedii yafcalu ayuu ku imaanayey facaloo caynta ama laamta xarfulxalqi u yaallana yafcalu bay ku imaanaysa soo ma ahayn labadaba mafcal ku keen waxaa kaloo yafcalu ku imaanayey facaloo fa'da ay wow ka fadhido laamtana xarfulxalqi uu fadhiyo tacaadul waa kii la samaynaya wadaca yadacu saxiix iyo facaloo fa'da wow uu ka fadhiyo labadii shaaday lahayd wadare iyo wahaba yadaru iyo yahabu yafcalu bay ku imaanayeen waxaasoo dhan mafcalku keen masder iyo heyrba saxiix waxaa kaloo masder iyo heyrba mafcal lagu keenayaa ficliga hadduu laamta ya kaga jiran yahay mudaariciisa yafcilu ha ku yimaado ama yafcalu ha ku yimaado farqi ma leh marba hadduu laamta ya kaga jiran yahay mafcalaa lagu keenaa isna sida ramaa yarmii ramaa yarmii laamta ya kaga jiran yahay marman baad leedahay marman ganitaan oo masdara marman waktu ganitaan oo darful zamaana marman makaanu ganitaan oo darfulmakaana waayahay haddeer waxaad haysataa yafculu iyo yafcalu oo dhan iyo yafcilu oo laamta ya kaga jiran dhammaan mafcalay ku wada imaanayaan masder iyo hayrba waxaa ku yimid mafcil facaloo fa'da wow kaga jiran mudaariceeda yafcilu buu ku imaanayey laamta hadduu ka fiyow yahay oo lafiif mafruuq uusan noqonin lafiif mafruuq hadduu noqdo waa kan haddeer sheegaynay mafcaluu ahaa ee facaloo fa'da wow kaga jiran oo mudaariceeda yafcilu uu ku yimi sida wacadda yacidu wajaba yejibu masder iyo heerba mafcilay ku imaanayaan faciloo fa'da wow kaga jiraan mudaariceedana yafcilu uu ku yimi labadaa shardiyaa la isu raacinayaa fa'da waa inay wow kaga jiran tahay mudaariceedana yafcilu waa inuu ku yimaadaa waxaa la diidayaa fa'day wow kaga jiran tahay laakiin shaad weeyaanoo waa wadar iyo wahaba oo yafcalu way ku timid qoladii horuu gelayaa kaa fa'day wow kaga jiran tahay laamta hadday ya kaga jiranaato iyaduna qoladii horuu gelaya ee facalo laamta ka fiyow fa'dana wow kaga jiran mudaaracana yafcilu uu ku yimid waa caddo weeyaane masder iyo heerba mafciluu ku imaanaya mawcid baad leedahay ballanti mawcid wakhtu ballan mawcid makaanu ballan mawcidukum yowmu ziina mawcidukum makaanu ballan bay u jeedeen ama wakhtu ballan bay u jeedeen maalinta aan ballamaynaa yowmu ziinati waa maalinta la isqurxinayo waa yahay ee faci- ficligii mudaaricii yafculu uu ku yimid iyo kii yafcalu uu ku yimid iyo laamta hadduu ya kaga jiran yahay mafcal ku wada keen laamta hadduu ka fiyow yahay fa'da wow kaga jiran yahay mudaaracana yafcilu uu ku yimidna mafcil ku wada keen saxiix soo maaha intaa wixii ka soo hadhay intaa wixii aan ahayn iftax masdaran wasiwaahugsir baa la yidhaahdaa masdarka fadxi oo mafcal ku keen labada darafna mafcil ku keen intaa waxa aan ahayn waa saddex shay unbas ah baaba soo hadhay ficligii mudaaricay ulaaigaha saddex baaba soo hadhay oo muxuu yahay ficliga mudaaric yafcilu buu ku yimid oo yafcilu inuu ku yimaado waxaa sababay cayntuu ya kaga jiran yahay baaca yabiicu weeye waa kow waa mudaacaf laasim ee qiyaaskii ama mucaddaha shaadkii labadaasina yafcilu bay ku imaanayeen waa labo shuhratu lkasra oo daraba yadribu iyo jalasa yejlisu iyo wixii la mid ah saddexdaa baaba soo hadhe oo keli ah facaloo caynta ya kaga jiran baaca yabiicu shuhrat اlkasra jalasa yejlisu daraba yadribu mudaacaf laasim iyo mucaddo midkuu doonaaba ha noqdee yafcilu hadduu ku yimaado oo yafcilu mucadduhu qiyaas buu u ahaa ee mucad- ee waxaan u jeedaa yafcilu ma- laasimkee qiyaas buu u ahaa hanna yaxin mucaddahana shaadimuu ugu imaanaya xabba yaxibu soo ma ahayn saddexdaan qorana iftax masdaran wasiwaa wasiwaahugsir baa la yidhaahdaa masderka waa la fadxini oo mafcal ayaa lagu keeni labada darafna mafcil ayaa lagu keeni miihaal baaca yabiicu mabiicun waa waa darafka mabaacna masderkaa ku imaani mabaacun iibintii mabiicun makaanu iibin ama wakhtu iibin ee mudaacaf laazima haddii uu yahay xanna xanna maxannan ololkii waa masder maxinnan makaanu olol ama waktulolol ficligii mucadda ee mudaacafkii mucaddaha ahaa shaadkii hadduu yahay xabba oo kale maxabbatan haaliban taa baa lagu daraa maxabbatan jaceylkii weeye waa masder qiyaas buu ugu imaani maxabbatan walitusnaca calaa cayni aayada ahayd soo ma ahayn wa alqaytu calayka maxabbatan jaceyl weeye waa masder ee makaa makaan iyo daraf midna maahan daraf iyo darfu makaan iyo darfu zamaan midna maahan maxibatan buu ku imaanayaa darafka ee makaaniga ama zamaaniga maxibatan waktu jaceyl ama makaanu jaceyl shuhratulkasra haddii uu yahayna waa sida yadribu madrab masderkaa ku imaanaya iftax masderan weeye madraban garaaci madriban waktu garaac ama makaanu garaac waayahay intaa markuu sidaa u sheegay qoladan saddexda ahayee iftax masdaran wasiwaa hugsir aan nidhi waxay ahaayeen facaloo caynta yaa kaga jiran mudaacafkii yafcilu ku yimi shuhratulkasra facaloo caynta ya kaga jiran khilaaf baa ku jira khilaafkiina musanifka uu sheegay saddex madhab baa la isugu khilaafsan yahay laba madhaboo muhim uu sheegay labadaa madhab waxaa weeyaa sidaa aan sheegnay in la yidhaahdo iftax masdaran wasiwaahugsir lagu wado iyo in samaac weeye la yidhaahdo carab siday ula dhaqanta unbaa la dhegaysanaye weji loo qiyaasanaya ma laha ficliga facala hadduu yahay cayntana ya kaga jiran yahay waddadaa ilna mariyo taana wuu sheegay musanifka wakaad famafcalun mafcal cayntu ay fadxisan tahay weeye fii yafcalu wa yafculu ayuu ku sugnaaday yacni mudaaricii yafcalu ku yimi iyo mudaaricii yafculu ku yimi yafcalu buu ku yimid oo cayntaa u fadxisan faciloo dhan qiyaaskeedii weeye facaloo xarfulxalqi dhexda u yaallo weeye caynta iyo laamta miduun waxaasaa yafcalu ku imaanaya soo ma ahayn wayafculu waxaa ku imaanaya faciloo dhan iyo facaloo daacu damo uu ku jiro soo sidaa ma ahayn famafcalun wasankaa mafcal ah fii yafcalu iyo wayafculu ayuu ku sugnaaday yafcalka iyo yafculka oo maya mafcalka oo limasderin masder u sugan ow darfin daraf u sugan mafcal oo cayntu ay fadxisan tahay masder iyo daraf labadaba sidaasay ku imaanayaan mudaaricu hadduu yafcalu ama yafculu mid uu yahay famafcalun mafcali limasderin masder ayuu u sugnaaday ow darfin daraf ayuu u sugnaaday fii yafcalu wayafculu xaal ay ku sugan yihiin sidaa in la yidhahdana waa suuroobi kar icraabkii horena waa suuroobi kar famafcalun mafcal kaa'inun mafcalkaa wuxuu ku sugnaaday fii yafcalu iyo wayafculu limasderin mafcalka oo limasderin masder u sugan ow darfin ama daraf u sugan darafka oo yucmalu ficliga la sameeyey fiihi dhexdiisa la sameeyey ilaa darafoo idil ficligaa dhexdhacaye yeli iyo wayarmi ficligii ya-da ku jiranaana waa la mid asna intaasuu soo wadaa yelii ficliga yeliah oo weliya waa ficilo shaadkeedii bay ka mid ahayd kasraha ku shaadowday yelii iyo wayarmii labadaa ficli waa ficligii ya-da ku jiranaaye mulxaqun waxaa la haleeshiini bi haada yafcalu iyo yafculu baa la haleeshiiniyo mafcal bay ku imaanayaan ayaguna masder iyo hayrba oo yelii mowlan baad leedahay masderkaad iyo labada daraf mowlan xidhiirhkii mowlan makaanu xidhiir mowlan wakhtu xidhiirin yarmi marman ganitaan marman makaanu ganitaan marman wakhtu ganitaan wayeli yeli iyo wayarmi mulxaqun waxaa la haleeshiini bi haada yafcalu iyo yafculu ayaa la haleeshiini limafcilin halkaa wuxuu kaga baxay masder iyo keyrba wixii mafcal ku imaanayey oo ah ficliga mudaariciisa hadduu yafcalu yahay ama yafculu ama yafcilu weeye mudaarice laakiin laamtuu ya kaga jiran yahay saddexdaa qole masder iyo keyrba mafcal ay ku wada imaanayaan limafcilinna wuxuu soo wadaa ficliga fa'da hadduu wow kaga jiran yahay laamtana kafiyow yahay mudaaricana yafcilu ku yimi masder iyo keyrba mafcilu ku imaanaya asna cayntaa kasrisan kii hore cagsigii weeye oo wacadda yacidu mawcid wajaba yejibu mawjib sidaa ayuu noqonayaa limafcilin mafcil ayuu u sugnaaday oo caynta ay kasrisan tahay naxwu yacidu yacidu iyo waxa la midka ee yaa haadaa karow yacnii yacidu wuxuu ku wadaa ficligii faada wow kaga jirana laamtana ka fiyoobaa isla markaana mudaaricii yafcilu uu ku yimid mafcil ayuu masder iyo keyrba ay ku wada imaanaya mawcidun waktu ballan makaanu ballan iyo ballanta lafteedu masderkii ah fii hayri daftaax caynahu limasderin walizamaanin wa makaanin igsiri intaa waxa ka soo haray iftax masderan wasiwaahu gsir waaye masderka mafcal caynta u fadxi wixii aan masder ahaynna caynta kasri sidaa ayuu u jeedaa iftax fadxi caynahu mafcal cayntiisii fadxi limasderin masder dartii u fadxi fii hayri daa ka aan soo sheegay keyrkii walizamaanin waksir kasri cayntii lizamaanin zamaan iyo wa makaanin makaan dartiina u kasri yacnii wixii aan ahayn labadaa qayb qoladii mafcal ku wada timi daraf iyo iyo hayrba iyo qoladii mafcil ku wada timi daraf iyo hayrba wixii aan ahayn iftax masderan wasiwaahu ksir masderka fadxi oo mafcal ku keen wixii aan masder ahaynna kasri saddexdii qolo haddeer aan sheegayna wey shuhratulkasra facaloo yafcilu ku timi islamarkaana faadaa uusan wow ka oolin maya waxaan u jeeda facaloo caynta ayaa ka taalla kaa kelin weeyaane iyo mudaacafka qoladii yafcilu ku timaado mudaacafkii yafcilu ku yimid shaadnimaha ugu yimaado ama qiyaasnimaha ugu yimaado shuhratulkasra iyo facaloo caynta ayaa ka taalloo baaca yabiicu ah kaasoo khilaaf uu ku jiro uu soo wado iftax fadxi caynahu mafcal cayntiisii fadxi limasdarin masder dartii u fadxi fii hayri daaka aan soo sheegay keyrkiina ku fadxi waksir kasri lizamaanin zaman iyo wamakaanin makaanna u kasriyo mafcil ku keen fa milu baaca baaca iyo wixii la mid ah mulxaqun waxaa la haleeshiini bi haada kan masderka loo fadxinayo hayrulmasderna loo kasrinayaa la haleeshiini ow baabuhu ama baabkii naqlun samaac weeye labadaa qol ayaa la isugu khilaafsan yahay qolo waxay leeyihiin mudaacafkii yafcilu ku imaanaya iyo shuhratulkasra ayuu la mid yahay ficligii ulaaiga caynta kaga jiranaaye yaa kaga jiranaaye facalaah qolona waxay leeyihin maya isagu samaac weeyaano carab wixii laga maqlay unbaa la dhegaysanaya wax loo qiyaasanayaa ma leh fa milu baaca baaca iyo waxa la midka ah mulxaqun waxaa la haleeshiini bi haada qoladaan masderka loo fadxinaya darafkana loo kasraynayaa la haleeshiini ow baabuhu ama baabkii naqlun soo raritaan carab laga soo raray weeye fa sun ilaali yaa haadaa karow ka aan kuu sheegay ilaali fa sun yaa haadaa waa iska tamaamulmay wamaa siwaa daalika shada faclaman wadaaka qismani kamaa qad culima wamaa wixii siwaa daalika ka aan soo sheegay ka soo haray shadda shaad weeyaane faclaman ogownin yahowni wadaaka shaadkaana qismaani laba qeyb weeye kamaa qad culima sida la ogaaday yacnii haddeer wuxuu soo sheegay saddex qola qola masder iyo heyrba mafcal lagu keenayo oo caynta loo fadxinayo iyo qola masder iyo heyrba mafcil lagu keenayo oo caynta loo kasrinayo iyo qola masderka loo fadxinayo caynta khayrulmasder labada darafna loo kasrinayo oo mafcal iyo mafcil ku kala imaanayo sidaa ayuu soo sheegay axkaamta aan kuu soo sheegay wixii garab maraa shaad weeye sidaa ayuu ujeedaa oo haddii aad aragto qoladii masder iyo heyrba mafcal in lagu keeno ay ahayd oo mudaaracooda yafcalu ama yafculu uu ku yimi ama laamta yaa kaga jiranaa masder iyo heyr mafcal in lagu keena ay ahayde iyadoo mafcil lagu keenayo masderka ama darafka ama labadaba lagu keenayo haddii aad aragto shaad weeye qoladii masder iyo heyrba mafcil lagu keenayey facaloo fa'da wow kaga jiran oo mudaarica yafcilu uu ku yimid oo laamtana ka fiyow mafcil masder iyo heyr in lagu keena ay ahayde masderka haddii mafcal lagu keeno ama darafka mafcal lagu keeno ama labadaba mafcal lagu keeno shaad weeye asna qoladii masderka mafcal lagu keenayey labada darafna mafcil lagu keenayey waa facaloo shuhratulkasra ku timi mudaariceeda mudaacafkii yafcilu ku yimid shadha ugu yimaado ama qiyaasa ugu yimaado baaca labadii qooloo la isugu khilaafsanaa kii hore masderka in la fadxiyo mafcal lagu keeno darafkana mafcil lagu keenay ahayde haddii la isdabamariyo oo masderka mafcil lagu keenoo darafka mafcal lagu keeno ama dhammaan mafcil lagu wada keeno ama mafcal lagu wada keeno shaad weeyaane ogow intaas ujeeda marka shaadka laba qeyb u qaybsamayaayo dulwajhayn iyo duwajhin waaxid shaad ku imaanayo wej shaad ah wejkii qiyaaskana ku imaanaya labadaba iyo shaad wejkii shaadka ahaa keli ku imaanaya qiyaasba aan ku imaanaynin labadaa qayb ayuu u qaybsamayaa wuxuu soo hormariyey dulwajhaynkii wuxuuna ka tiriyey laba iyo labaatan wasan laba iyo labaatan ficli darafkooda iyo masdarkoodoo shaad iyo qiyaas labadaba ku yimi ayuu soo hormariyey wayna qaybsan yihiinoo qaar masderkaa shaad noqonayaa darafku qiyaas weeye qaarna masderkaa masderkaa qiyaas noqonayaayee darafkaa shaada miiaal aan ku siiyo si aad u fahanto madlima tunta uu ka bilaabay dalama yadlimu mudaarica waa yafcilu waa shuhratulkasra dalama yadlimu shuhratulkasrana waxaan ku sheegnay dhammaan in mafcal lagu keeno soo ma ahayn ya e maxaan sheegnay ya dhammaan in mafcil lagu wada keeno wax ka jira lama arkee iftax masdara wasi waa hugsir buu ahaa shuhratulkasra wuxuu ahaa masderka in mafcal lagu keeno labada darafna mafcil lagu keenay ahayd saxiix soo ma ahan darafka mafcil buu ku yimid oo qiyaaskii ah masderkaa mafcalna wuu ku yimid oo qiyaaskii ah mafcilna wuu ku yimid oo shaada oo masderkaa shaad noqday darafku shaad ma aha mafcil keliyuu ku imaanaya darafka madlimatun waqtu dulmin ama makaanu dulmin dulmi oo masdarka ee marka loo jeedo madlamatun wuu ku yimid oo qiyaaskii ah oo dulmin ah madlimatun oo shaadina wuu ku yimid baydkaasi wasanka ugu dambeeyo mazillatu mazillatun weeye mazillatu zalla yazillu waa facaloo mudaacaf laazim ah mudaaraceeda yafcilu buu ku imaanayaa soo ma ahayn waayo yafcilu hadduu ku yimid waxay ahayd in lagu keeno hee iftax masdara wasi waa kusir waaye saxiix soo maaha kii horu la mid yahay waa yahay masdarku masallatun buu ku yimid oo qiyaaskii ah wej kale kuma imaanin darafka masillatun inuu ku yimaadaa qiyaas ahaydoo mafcilatun uu ku yimaado wuu ku yimid mafcilatun oo qiyaasa mafcalatun oo shaadina wuu ku yimi yacni waxaa suurowdaa masdarku inuu yahay waxa shaadka noqday darafka laakiin qiyaas uu ku taagan yahay sidaa cagsigeeda darafka inuu qiyaas yahay masdarka uu shaad yahayna way dhici karta wamaa siwaa daalika kaa aan kuu soo sheegay waxa ka soo haray shadda shaad weeye ee faclaman ogownin yahowni wadaaka kan shaadka ihi qismaani laba qeyb weeye kamaa qad culimaa sida la ogaaday waa laba qeyb oo qaar waa dulwajhayn oo laba iyo labaatan wasan weeye qaarna waa duu wejin waaxidoo wuu soo wadaayoo siddeed iyo toban wasan weeye fa awalun kan hore madlimatun weeye masderkaa shaad ah dalama yadlimu waxay ahayd iftax masdaran wasiwaa hugsir in la yidhaahdo masderka madlamatun uu ku yimaado darafkana madlimatun darafka qiyaaskiibisi uu ku yimid oo madlimatun waqtu dulmin ama makaanu dulmin masderka qiyaaskiisi wuu ku yimid oo madlamatun dulmin ah shaad oo madlimatun ina wuu ku yimid oo kasre ah madlimatun dulmin maxmadatun ama maxmidatun mahadin xamiida faacilo mudaariceedasaa uu imaanayey yafcalu saxiix soo ma ahan waayo yafcalu hadduu ku yimaado darafka maxaa lagu keeni lahaa mafcil hee masderkana masder iyo heyrba mafcal qoladii miya saxiix weeye masder iyo heyrba mafcal in lagu keenay ahayd yafcalu mar hadduu mudaarica yahay saxiix soo ma ahan haddaba darafka mafcal buu ku yimid maxmadatun waqtu mahadin ama makaanu mahadin masderka maxmadatun wuu ku yimid maxmidatun oo kasroo shaadina wuu ku yimid maxmidatun oo shaadina wuu ku yimid madimmatun caydi damma waa facalo mudaacafa isla markaana mucadda ah oo mafcuul qaadani damma zaydun camra wey zayd camar buu caayey ee facalo mucadda ah mafcuulkeeda ee mudaariceeda see u imaan jire facalo mudaacaf mucadda mudaariceeda sidee u yimaada yafculu saxiix waayo masderka see ku imaan lahaa ya darafkana waxoo dhan mafcal masder iyo keyrba mafcal saxiix waaye marka waxay ahayd in la yidhaahdo madammatun caydi ama makaanu cay ama zamaanu cay ee madammatun darafka qiyaaskiisii buu ku yimid laakiin masderkaa qiyaasna ku yimid shaadna ku yimid madammatun iyo madimatun madinnatun danna wuu bakheele weeye wax buu diidey danna wamaa huwa cala alghaybi bidaniinin qirada ah mid la bakheela ma aha heybka loo soo dhiibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bilaadii wain jaanat calaya casiizatun wa qowmii wain dannuu calaya kiraamuna beytu shaacira bilaadii wain jaanat calaya casiizatun waddankayga dhibaatada ha igu soo gaadhay waa agtayda casiisba waa igu wen yahay inaan ku ciyaaro maaha wa qowmii wain dannuu qoladayda haba bakheelaanoo waxba yayayan siinine calaya kiraamun sharaf bay agtay ka leeyihiin kulahaa soomaali ahaan waay soomaalida waxyaabaha maogtahay qabaliyada carab inay ka keentaa laga yaabaa milxu darsi wax la yidhaahdaa jiraa nin la yidhaahdo asxa miyuu ahaa ayaa waa wuxuu ku taliyey qoladiisoo duullaan u socotuu arkay war niman yahow meeshaan qoladan aan ku duulayno waa naga hubbadan yihiin waana naga rag badan yihiine yaanan ku duulino iska daaya waxaanuu ku taliyey yeeli maynaa la yidhi waa ku duulaynaa wuu raacay asna waayo nawadahe hee inay lugo-an yihiin wuuba arkayaa muxuu u raacayaa hee qoladaan ka mid ahay kulaha aniga ma qoladan aan kaari karaa maalintiiaa dagaallo galay waxoogaa bay soo dhaceen waa waxoogaa haddii la soo socday geel iyo waxaasay soo dhaceen dhaxda haddii la socdo yay dabceen inay degaan oo shahkarsadaan tala labaaduu soo jeediyey wuxuu ilay niman yahow nimankii waa ina daba joogaan haddaan degnana waa na soo gaarayaan iyaanan degin maa yeeli maynaa la yidhi waa gaajaysannaha waa degaynaa waa iskala degay kulahaa haddana annagoo shahkarsanaynaba waxaanu arki kulahaa min daraf ilaa daraf faras un soo wada madow dagaalkii alla galay raggii waa la baabi'iyey geelina waa la ceshaday asagii dhaawac xunaa gaaray mar dambuu soo noqduu gabyey oo arrimihii dhacuu ka gabyey kulahaa amartuhum wa amrii bimuncarijin liwa falam yastabiinuu rushda ilaa duxa alghadi falammaa casownii kuntu minhum waqad araa ghawaayatahum wa annanii hayru muhtadin wa hal ana ilaa min gusayata in gawat gawiitu wa in tarshid gusayatu arshidi amartuhum amrii nimanka waa amray kulaha bimuncarijille waa markaan joognay yaanan duulin baan amar ku soo jeediyey falam yastabiinuu rushda wixii taladii aan u sheegaya wanaaggeedu ma ayan garanin ilaa duxalqadi maalintaan talinaya maalintii ka dambaysa barqinkeeday garteen kulaha waa maalintii la baabi'iyey maalintaasay garteen kulaha falammaa casownii warkaygii haddii ay diideen kuntu minhum waa iska raacay waqad araa gawaayatahum inay baadiyeysan yihiinna waa arkay wa annanii hayru muhtadin anii laftay inaanan hanuunsaneen waa arkay kulaha waase iska raacay oo maxaa u raacday wa hal ana ilaa min qusaya yani reer qusaya un maahiyo kulaha intaan ku halaa in gawad gawiitu reer qusaya hadday baadiyowdo anna waa baadiyoobaya raacaya wa in tarshid qusayatu arshid wadda fiican hadday qaadaanna waa la qaaday marka danniga waa noocaa bakheelidda weeye dannaguu bakheelay yadinnu maxay ahaan lahayd inuu ku yimaado masder iyo kheyrba mafcal miya wax ka jira lama arko iftax masdara waysi waa hogsin waaye ee masderka in mafcal uu ku yimaado madannatun labada darafna madinnatun ay ku yimaadaan ay ahayd darafka madinnatun buu ku yimid oo qiyaaskii ah laakiin masderkii baa shaadoobayoo madannatun ku yimid madinnatun oo shaadina ku yimid mazillatun zalla waa facalo mudaacafkeediioo laasima yafcilu buu mudaarica ku imaanaya soo ma ahan iftax masdara wasi waa hugsir bay ahayd masderka maanta qiyaas buu ku yimid miaalladii hore kan waa garamarsan yahay oo masderka wuxuu ku imaanayaa masallatun bas wax kale kuma yimaado darafkaa masillatun oo qiyaasa ku yimi masallatan oo shaadina ku yimid masillatun simbiriraxadi weeye ama makaanu simbiriraxa ama waqtu simbiriraxa wa mansikun nasaka yansuku waa shuhratu damma maxay ahayd inuu ku yimaado masder iyo heyrba mafcal soo ma ahayn waa shuhratu damme ee masderka mafcal buu ku yimi darafka mafcalna wuu ku yimid oo qiyaasa mafciloo shaadina wuu ku yimid mansakun makaanu cibaadaysi waqtu cibaadaysi iyo cibaadadii lafteeda likulli ummatin jacalnaa mansakan soo aayad qur'aani mahayn wa mafriqun faraqa yafruqu asna waa shuhratu damma faraqa wuu kala tegay yafruqu wuu kala tegayaa masder iyo heyrba mafcal in lagu keenay ahayd masderkaa mafcal ee qiyaaskii buu ku yimid darafka laftii qiyaaskii mafcal aha wuu ku yimid shaad oo mafriqina wuu ku yimid oo makaanu kala taga wa maطlicun طalaca yaطlucu isna waa shuhratu damma masder iyo heyrba mafcal in lagu keenay ahayd masderki darafkii qiyaaskiisu ku yimid oo maطlaca masderkaa maطlacoo qiyaasa ku yimid maطlicoo shaadina ku yimid wa maxsharun isu imaatinkii xashara yaxshuru isna waa shuhratu damma masder iyo heyrba mafcal in lagu keenay ahayd masderkii mafcal buu ku yimid laakiin darafkii baa mafcalla ku yimid mafcilna ku yimid maxshir makaanu isu imaatin iyo maxshar makaanu isu imaatin wa maskanun makaanu degitaan sakana yaskunu asna waa shuhratu damma masder iyo heyrba mafcal buu ahaa masderka mafcal buu ku yimid darafka mafcalla wuu ku yimid mafciloo shaadina wuu ku yimid wa majmacun jamaca yajmacu waa facaloo laamta xarfulxalqi uu ka fadhiyo yafcalu bay ku timid soo maahan masder iyo heyrba mafcal in lagu keenaa yahay masderka mafcal buu ku yimid darafkaa mafcal iyo mafciloo shaad ee ku yimid maxallun degitaan xalla daara daartii buu degey waa facalo mudaacafa islamarkaana mucadda ah yaxullu buu mudaarica ku imaan lahaa yaxullu waxay ahayd masder iyo heyrba maxal in lagu keeno maxallun masderka maxal buu ku yimid darafka maxalna ku yimid maxilna ku yimid maxilunna wuu ku yimid maxallunna wuu ku yimid xalla wuu xalaaloobaa jirtaa mid ah taasi mudaariceeda yaxilu buu ku yimaadaayo waa mudaacaf laazim ah ee tani waa mucadoo xalla yaxullu weeye xalla wuu degey xalla daara gurigii buu degey weeye tan uu ka hadlayo amaa tan xalla yaxillu iftax masdaran wasiwaahu ksir weeyaanoo darafku in la kasriyaaba qiyaase taa maxil la yidhaahdo xataa yabluqa alhadyu maxillahu daraf baa loo waday maxillahu makaanu xalaalowgiisoo mina ah ama maxillahu waqtu xalaalowgiisoo caashiru dilxija ah ow madabbun tukubid ama makaanu tukubid dabba waa mudaacaf laazim ee mudaarica yafcilu weeye de yadibbu ayuu noqon lahaa mudaarica iftax masdaran wasiwaahugsir buu ahaayo masderka madabbun in la yidhaahdo weeye sidaa ayuuna ku yimid oo keli ah darafkana madab- ma- madibbun in la yidhaahdo weeye madibbuntii wuu ku yimid oo qiyaasa madabbun oo shaadina darafka waa ku yimid madillatun baadiyoobid dalla yadillu waa shuhratu lkasra maya waxaan u jeedaa waa mudaacaf laazima mudaacaf laazima yafcilu baa u qiyaasa iftax masdara wasiwaahugsin weeye masderkii qiyaaskiisuu ku yimi ee waxaan u jeedaa darafka qiyaaskiisii buu ku yimid oo madilatun madilatun ah waqtu baadiyow ama makaanu baadiyow waxaa shaadnimo ku yimid masderka oo madallatun oo qiyaasa wuu ku yimid madilatun oo shaadina wuu ku yimid mahlikatun halaka yahliku shuhratulkasra weeye iftax masdara wasiwaahugsin masderka qiyaaskiisii na wuu ku yimid oo mahlaka ah shaad oo mahlika ana wuu ku yimid amaa darafka mahlikatun oo qiyaaskiisa oo keliyu ku yimid mahlikatun makaanu halaagid ama waqtu halaagid mahlikatun halaagii laftii ama mahlakatun waa halaagii macjizun ow macjizatun macjizoo ta' lagu daray ama laga daayey cajaza yacjizu waa shuhratu lkasra iftax masdara wasiwaahu ksir masderka ayaa laba wej ku yimid qiyaaskiioo mafcal ah iyo shaadkiioo mafcil ah amaa darafka mafcil oo qiyaas keliyuu ku yimid macjizun daalidii ama cajizidii macjazun daalidi ama macjizun waqtu cajiz ama makaanu cajiz wa mowdicun makaankii wadaca yadacu waa facaloo faada wow uu ka fadhiya laamtana xarfulxalqi tacaadula lagu sameeyey yafcalu mudaarica ku yimid soo maahan iftax masdana wa isgu waahugsir bay ahay masder iyo heer maya waxaan u jeedaa iftax masdana wagayruhu masder iyo heerba mafcal in lagu keenay ahayd oo mowdac la yidhaahdo ee masderkii mowdac buu ku yimid mowdacun degitaan mowdic waxaa ku yimid darafka labadiisii qayb mowdacu qiyaasina wuu ku yimid wa mawjilun cabsidi ama waqtu cabsi mowjal waja wajila yowjalu waa facila yafcalu mudaariceeda uu ku yimi masder iyo heerba mafcal in lagu keenay ahayd masderkii mafcal wuu ku yimid waa qiyaas darafka mafcal oo qiyaasina wuu ku yimid mafcil oo mowjil waqtu cabsi ama makaanu cabsina wuu ku yimid oo shaad buu ku yahay mactabatun canaanti cataba yactibu shuhratulkasra weeye iftax masdara wasi waa hugsir masderkii baa laba wej ku yimid oo mactabatun iyo mactibatun amaa darafka mactibatun oo qiyaaskii ayuu ku yimi maxsibatun xisaabti xasiba yaxsabu wejkii qiyaaska ah haddii la maro masder iyo heerba mafcal in lagu keenayahay ee masderka qiyaaskii buu ku yimid oo maxsab ah darafkaasee maxsib oo shaad e ku yimid madribatun gar- daraba yadribu shuhratulkasra weeyaanoo iftax masdaran wasiwaahu ksir masderka madrab in la yidhaahday ahayd darafkana madrib lagu keeno masderka madrib waa ku yimid darafka madrib wuu ku yimid madrabna wuu ku yimid oo shaad ah mowqicatun dhicitaankii ama waqtu dhicitaan ama makaanu dhicitaan mow waqaca yaqacu waa facaloo fa'da wow uu ka fadhiyo laamtana xarfulxalqiga tacaadul lagu sameeyey wadacadii oo kale weeye masder iyo heerba mafcal in lagu keenay ahayd masderka mafcal wuu ku yimid darafkaa mafcal la ku yimid mafcil la ku yimid oo shaada halkaa waxaa ku dhammaaday qoladii dulwajaynka ahayd laba iyo labaatan wasan weeyaane haaniihimaa shaadka kiisii labaad macsiyatun weeye wa makfiratun weeye wa macdiratun weeye wa maxmiyatun weeye wa marsi'atun weeye macsiyatun caasinimadii casaa ya casii see ku imaani lahaa masder iyo daraf sidee ku kala imaan lahaa casaa ya csi carro waa ruuxii soo saara casaa ya csi ya masderka sidee ku imaan lahaa iftax masderan waswaa ugsir hal bacaan ugusa wax ka jira labaarku masder iyo keyr bal mafcal wey waayo laamtu yaa kaga jiran yahay ramaa yarmiidii ha soo marnoo kale waaye macsiyatun waxay ahayd in la yidhaahdo macsayatun oo masder iyo keyrba mafcal lagu wada keeno labadiiba macsiyatun buu ku yimid oo mafcilatun ah midnaba qiyaaskuma imaanin waa hal wej keli ah macsiyatun caasinimadii iyo waqtu caasinimadii iyo makaano caasiyidii makfiratun kafara yakfiru iftax masdara weyse waa ugsir wey waa shuhratulkasre waxoo dhanba makfiratun buu ku yimid mafcilatun waxay ahayd masderka mafcalatun inuu ku yimaado macdiratun cadala yacdiru shuhratulkasre weyaasna iftax masdara weyse waa ugsir buu ahaa waxoo dhanba macdiratun buu ku wada yimidoo mafcilatuna cudurdaarkii weeye ama waqti cudurdaar ama makaanu cudurdaar maxmiyatun anafadi xamiya yaxmi xamiya yaxma inuu yahaan malayni marka masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd mafcil buu labadaba ku yimid xamiyadana waxa weeyaan anafada yacni ruuxa qabaliye iyo wax la mida inuu u caroodo yaa yaa xamiye la yidhaahdaa xamiyat aljaahiliyatidii oo kale marzi'atun musiibadii dhibaatadii raza'a yarzaw ayuu mudaarica ku imaanayaayo sababkuu yarzaw ugu yimid ma la yaqaanaa ya ya yar- maxaa tire mahmuusun laam weeye saxiix xarfulxalqi baa laamta fadhiyaa oo qara'a yaqra'u oo kale weeye raza'a yarzaw masdar iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd marzi'atun buu ku yimid shaadnimuuna ugu yimid marfiqun rafaqa yarfuqu yafculu ayuu ku imaan lahaa masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd marfiq buu ku yimid shaadnimuuna ugu yimid masjidun sajada yasjudu shuhratdama weeyaanoo masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaaday ahayd mafcil buu ku wada yimid masjidun sujuudi makaanu sujuud waqtu sujuudid wa macrifatun carafa yacrifu iftax masdara weyse waa hugsir buu ahaa waxoo dhanba mafcil buu ku wada yimid ma'wiyatun awaa ya'wi muctalulaam weeyaanoo masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd ma'wiyatun buu ku wada yimid ma'winna waa lamide ma'win iyo ma'wiyatun makaanu makaanu ururkii weeye meeshii laisugu imaanayey geela iyo wax lamidka meesha lagu soo xareeyo kadaa madinnatun ayaa la mide danna yadin danna yadunnu mafcal masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaaday ahayd waayo waa facalo mudaacafa isla markaana mucadda ah yafculu baa u qiyaas ahayd masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd mafcilatun bay ku timid labadiiba shaadinimay ugu timid wamasqidun saqada yasqudu masder iyo keyrba mafcal inay ku maf saqada yasqudu masder iyo keyrba mafcal inay ku timaaday ahayd mafcil bay ku timid masqadun dhici masqidun dhicitaan masqidun makaanu dhicitaan masqidun waqtu dhicitaan ومغرب غرب يغربوي مصدر غير مفعل بوها ما مفعل بونا كوذا يمين شادم بونا ويمين مغرب دعيتان وقت دعيتان يا مكان دعيتان ومكبر كبير يكبر وفعل مضارع هذا يفعل كيواني مصدر غير مفعل بوها لها مكبر بوكو يمين مكبر ويندي مكان ويندي وقت ويندي ومنبت نبات ينبت shuhratu damba weeyaan waxay ahayd masder iyo keyrba mafcal inuu mafcil inuu ahaa mafcal inuu ku yimaado mafcil bay ku wada yimaadeen manbitun dhalashadii waqtu dhalashadii makaanu dhalasho wamashruqun soo bixi qorax soo bixi waaye sharaqa yashruqu masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaada yahay mafcil bay ku wada yimaadeen wamajzirun jazara yajzuru jazara wuu gowracay neefki geelaha yajziru yajzuru masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaada yahay majzir oo mafciluu ku yimid wamarjicun rajaca yarjicu iftax masdara wasi waa hugsir buu ahaa masderka in mafcal lagu keeno darafkana mafcil lagu keeno waxoo dhanba mafcil buu ku wada yimid maqdiratun maqdiratun karitaankii mashriqatun soo bixi maqbiratun qabriyeyntii mahlakun halaagii ma'ribatun danti shantaasi saddex wej buu ku yimaadaa mafcilun mafcalun mafcuulun oo caynta la godo saddexdaasu ku imaanaya ceen gooditaankiisa weligiiba qiyaas ma noqday waa shaad fadxaha caynta la fadxiyo ama la kasriyo ayaa marna qiyaas noqdaa marna shaad noqdaa sidaa u garo maqdiratun qadara yaqdiru xataa mudaaraceeda yaqdiruna waa ku yimaadaa haddii yaqdiru la yidhaahdo iftax masdaran wesi waa hogsan weeye yaqdiru haddii la yidhaahdana masdar iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd maqdiratun karitaankii waktu karitaankii makaanu karitaan ama maqduratun ama maqdaratun saddexdaba uu ku yimid mashriqatun sharaqa yashruqu mashriq qoraxdaa soo baxday weeye mashriqatun qorax bixi mashriqatun makaanu soo qorax bixi iyo mashriqatun waktu qorax bixi ama mashraqatun ama mashruqatun maqbiratun qabriyeyntii makaanu qabriyeyntii waktu qabriyeyntii maqbira maqbara maqbura mahlakun halaagi ama waktu halaagi ama makaanu halaag mahlak mahlik mahluk ma'ribatun danti ama waktu dan ama makaanu dan ma'riba ma'raba ma'ruba fii haadihi alkhamsi shan tahliiun saddex xarakayn ataa wuu yimid fii haadihi alkhamsi shantan dhexdeedu ku yimid laga bilaabo maqdira weeye shanta maqdiro laga bilaabo iyo afarta ka dambeeya laysku daro saddex xarakaa ku timidoo mafcil iyo mafcal iyo mafcul ayaa ku yimid wahaakadaa sidaa ayay rawo wariyeene fakun ahaw niyahowni mustahbitan mid wax suganaya ahaw inaad wax sugatood wax hubsato ku dadaal weliga mimiyu wayri dii alaain darfuhu ka sumi mafcuulin lahu faxufahu halkanna wuxuu ka hadlayaa masdarkii miimiga ahaa ama darfigii miimiga ahaa ulaai marka uu ka yimaadu ka soo baxay shaadkiisii iyo qiyaaskiisii mafcal ayaa qiyaas noqoni ama mafcil ayaa qiyaas noqoni shaadna way ku yimaadaan uu ka soo baxay oo shaadku uu tiriyey siddeed iyo toban hal wej ku yimid oo qoladii dambe ah kow iyo labaatan oo laba wej ku yimid oo qoladii hore ah intaa ayuu tiriyey waayahay baydkan wuxuu kaga hadlayaa hayru hulaai sida looga keeno darf daraf miimi ah ama masdar miimi ah hayru hulaai sida looga keenayo way fudud tahay hayru hulaaiga darafkiisa miimiga ah iyo masdarkiisa miimiga ah miimiga ah iyo ismigiisa mafcuulaa isku si u yimaada ismiga mafcuul sidaad u keenaysa unbaad u keeni ismiga mafcuul wuxuu ahaa hayru hulaai marba hadduu yahay ficligaad mudaaracaynaysa xarfulmudaaracada meesha ay taalla miimgoodanaad dhigaysa qablalaakhirkana waad fadxinaysa soo sidaa ma ahayd ismi mafcuuluu noqonaya oo intadara yantadiru ya-da meesheeda miimgoodan ku bedel qablalaakhirka ra'dana fadxi maya waxaan u jeedaa da'dana fadxi muntadar buu noqonaya muntadar ismi mafcuul labadan haddeen aan hayno oo masdarkii miimiga iyo darfkii miimiga labadubana sidaa bay u imaanayaanoo muntadar makaanu sugitaan ama waktu sugitaan ama sugitaan laftiisuu noqoni ismiga mafcuul iyo darafka miimigaa iyo masdarka miimiga darafka miimigaa iyo masdarka miimigaa hayru hulaaiga isku sibay u yimaadaan intaasuu ujeedaa miimiyu hayri dii alaain saddex mid u saaxiibay heyrkii miimigii oo masdarkiisa miimiga ah darfuhu iyo wa darfuhu darafkii ka sumi mafcuulin ismi mafcuul buu la mid yahay ismigiisa mafcuul buu ka sumi mafcuulin ismi mafcuul ayuu la mid yahay ismiga mafcuuloo lahu hayru hulaai u sugan ee fa xufahu xifdi niyahu intaasi xafa wixii dhinacyada laga baraa la yidhahda xufahu hareere yuusan meel la kaaga bixin weeye xufat innaaru bisha hawaatidii waay oo kale miimiyu hayri dii alaain saddex mid u saaxiibee heyrkii miimigii darfuhu darafkii ka sumi mafcuulin ismi mafcuul ayuu la mid yahay ismiga mafcuuloo lahu hayru hulaai u sugane faxufahu ilaalin iyohow xifdi wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiy